إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahم بإحsaan إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii xsn اlmslim waxaan soo gaarnay ducaaءu lubsi thawb mirada marada xirashadeeda ducadeedii ducaaءu lubsi thawbi marada xirashadeeda ducadii loogu ducaysa lahaa hada maxaluhu meeshaan ayaa looga hadli waxaan halkan ka gelaynaa qofka muslimkaa markuu marada xiranayo ducadii uu ku ducaysa lahaa iyo dikriguu alla ku xusi lahaa maxaa yeelay waa nicamta ilaahay ku siiyey nicmo ka mid ah waxa weeye inaad dhinto iska qaadato dharkii iska socoto lama rabo waxaa la rabaa inaad ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ee ku siiyey nicamtaas aada uga shukridood ilaahay xusto markaad mara kasta xiranayso waana waqti kastood mara xiranayso wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii kasaanii hada thawba warasaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa sidaas ayuu leeyahy alxamdu mahad iyo ammaan wanaagsan dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaato mutay alladii allihii baa mutay kasaanii ihuwiyey haada thawba maradan allihii maradaan ihuwiyey allahaasaa mahad iska leh oo warasaqaniihi igu risaaqay min gayri xawlin xeelad la-aanteed xeelad anugu aan leeyahay iyo siyaasad aan leeyahay kuma keensan walaa quwatin xoog la-aantiisa oo xoog anugu aan leeyahay ma aanan ku keensanay ilaahay baa fadligiisa ixsaankiisa igu siiyey xadiidkaas mucaad ibnu ninka lahaa mucaad ibnu anas al ansaari saxaabigaas jaliilka ayaa wariyey xadiidkaas ducaau lubsi thawbi marada xirashadeeda ducadii loogu ducaysa lahaa marada aljadiida cusub ducadii hore waxay ahayd mara kasto markaad xiranaydo ood waqti kastood labisanaydo oo dharkaaga caadigaad awal haysa jirtay markaad ku labisanaydoy ahayd hadda tan waxa weeye mara cusub markaad xiranayso mara cusub markaad xiranayso weeya ducadaanu ducaau lubsi thawbi marada xirashadeeda ducadeedi marada athawbi cusub marada aljadiid cusub dheh wuxuu leeyahay mara cusub qofku markuu xiranayo allahuma laka alxamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri maa sunica lah wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lah wuxuu leeyahay allaahuma allow laka keligaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay anta adigaa kasawtaniihi maradaan ihuwiyey as'aluka allow waxaan ku weydiisanaa min khayrihi maradaan khayrkiisa wa khayri maa shay khayrkiisaan ku weydiisanaa sunica loo sameeyey lahu maradaan ilaahow maradaan kayrkeedaan ku weydiisan iyo wixii loo sameeyey kayrkeed kayrkeeda ilaa dharka marka la samaynaa kayrna waa loo sameeyaa oo dad wan wanaagsan oo muslima hadday marada sameeyaan khayr ay u samaynayaan inay cawradooda ku asturtaan inay cibaadada ku gutaan ku ilaahay ku caabudaan inay waxa weeyaan dhaxanta iyo kulaylka iskaga ilaaliyaan oo qabowga iyo kulaylka iskaga ilaaliyaan kulli waa wanaag intaasoo dhan marka ilaahow maradaan wixii loo sameeyey wax u khayr badanaan ku weydiisanaya inaad iwaafajido oo qabowga inaan iskaga ilaaliyo kulaylkaan iskaga ilaaliyo cawradayda aan ku asturto cibaadada aan ku guton ku tukado waxa weeyaan aan ku qurxoonaado ilaahow taas iwaafaji wa acuudu bika allah waxaan kaa magangalaa min sharihi maradan shartiisa iyo wa shari maa shay shartiisa sunica loo sameeyey lahu marada dharka waxa weye dadka gabal markay samaynayaan oo dad weliba diinlaawayaal hadday samaynayaan sharay u samaynayaan inuu ku kibro inuu dad kale ugu faano inuu dad kaleeto waxa weyn iskaga bareejeeyo waxaasu u samaysana wuxuus leeyahay dad kaleta aad uga sara martid inuu ku kibro ku faano waxa weeyaan taas waxa weya iskula weynaado ilaahow taasna adaan kaa magangalaa wey wixii kibir iyo isla weyni loogu talagalo maradan loo sameeyey taas ilaahu qalbigayga hagelin taas adaan kaa magangala wixii kayrana ilaahu iwaafaji marka sidaas wey waa nicam ilaahay waa inaad ilaahay weydiisato nicmadan inaad shukriga ilaahay u adeegsato oodan ilaahay uga kufrin adducaau ducada loogu ducaynayo liman qofkii labisa xirta thawban mara jadiidan cusub tan waxa weeyaan qofka marada xirtay cusub ayaa qofkii kaloo arka ugu ducaynaya qofkii marada asagu xirtay ku ducaysama laakiin qof mara cusub xiranayaad aragta adaa ugu ducaynaya waa ducadii aada ugu ducay laheed markaad aragto qof mara cusub waxa weeyaan xiranaya ducadii aada ugu ducay laheed taas wey xadiidkaas waxaa wariyey abu saciid alkhudri xadiiskii horeta ayaanan sheegin saxaabi wariyey abu saciidin alkhudri sacd ibnu malik ayaa wariyey adducaau ducada loogu ducaynayo liman qof dacaa hadday ka dabamarto laam waa qof waa wax loo ducaynayo calaa hadday ka dabamartana waa habaar waa ina saas ula socoto adducaau ducada loogu ducaynayo liman qofka labisa xirta thawba mara jadiidan cusub waxaa loogu ducaynaya tubli wa yuklif llah taasaad ugu ducayn tubli wa yuklifullah ad leeda haddaad aragto qof mara cusub xidhanaya macnaheed waa maxay tubli dhammayso wey maradan saad u sidato inta cimrigaaga alla dheereeyo maradu ha baaba-do ha duqowdo wa oo ka hor ha dhiman tubli dhammayso maradan wey wa yuklifu llahu tacaala ilaahayna bedel ha ku siiyo oo markay kaa dhammaato mid kaloo cusub ilahay ha ku siiyo saasaad ugu ducayna macnaha ilahay cimrigaaga ha dheereeyo wey saxaabiga wariyeyna waxa wey waa xadiiskii hore saxaabiga wariye abu saciidin alkhudri ayaa wariyey waxaad kaloo ugu ducay kartaa ducadan ayadana waad ugu ducay kartaa labada ducadaa midaad rabtaad ugu ducayna ilbis jadiidan wa cish xamiidan wa mut shahiidan taana waad ugu ducay kartaa ilbis xiro jadiidan mara cusub wa cish noolow xamiidan xaalo a tahay mid la mahadiyo adoo sifaad wanaagsan leh oo lagu mahadinayo waxa weeya noolow adoo lagu mahadiyo oo ilaahay weynaana subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan agtiisa aad qiimo ka leedahay dadka agtoodana qiima aad ka leedahay noolow sidaas weeye wacish noolow xamiidan ey maxmuudan mid la mahadiyo xaalaad tahay amase wacish noolow xamiidan xaamidan xaalaad tahay mid rabbigiisa mahadinaya labada macno waa lagu fasiray xamiidan mid alla mahadinaya ama xamiidan mid la mahadiyo rabbi mahadiyo oo ilaahay ammaano oo dadku ammaanaan adoo ah noolow waa mut dhimo shahiidan xaalata mid diinta alle loo dilay markaad dhimanaydana ilaahay ha kugu risaaqo ha ku waafajiyo shahaado inaad shahaado hesho shahiid waa waxa weeyaan waxaa ka mid ah oo ugu sarreeya waa qofka diinta alle loo dilay darteed ilaahay dartiis loo dilay isagoo diinta alle darteed u dagaalamayo marka waa derajo aad u sarrayda derajo aad u sarrayda weeye derajada nabiyaalka sidiiqiinta ku xigta derajada ku xigta wey shuhadadu marka waa derajo aad u sarrayda marka aakhirka xayaatadaada ilaahay rishaadaha kugu risaaq weye cabdullaahi ibnu cumar ibn lkhadaab ayaana xadiidkaas wariyey maa yaquulu waxa uu leeyahay idaa wadaca thawbahu maradiisa markuu dhiganayo marada maaragta markii aad labiska siibayso ood meel dhiganayso si aan shaydaan kaaga labisan dharka waa inaad waxa weya meesha ku dhigataa dikri ilaahay xus ilaahay inaad meesha ku dhigataa la raba maana inaad iska siibto iska dhigto maxaad leedaha marka bismi illaah aad leedaha marada saas markaad u siibto nuuc ay rabta haata maradaasu kulli dharka aad sidato mid kasta markaad dhigayso waxaa leedahay bismillahi meeshaa saas ku dhig subaxdii kasoo qaado isagoon shaydaan taaban dii kale iyadoo xalowna shaydaan ku shaqaysanaya dad haddaad soo qaadato waa dhib baa kaaga imaanaya bismillah ilaahay magaciisaan ku dhigaa saasaad leedahay maa yaquul wuxuu leeyahay idaa wadaca thawba maradiis markuu dhigayo muxuu leeyahay bismillah ilahay magaciisaan meeshaan ku dhigaa khalaas magac ilaahay mara ku taalla waardiyeysan weeye hadhow soo qaado hadhow soo qaado anas ibnu malik ayaa waxaa xadiidkan wariy cali bn abi aalib iyo anas ibnu malik labadaas saxaabiyaa wariyeen cali bn abi aalib iyo anas ibnu malik bismi llahi aadna ku joojinaya nabiga intaasaa laga bartay sala allahu alay wasalam nabigaad ku raace ducaau dukuuli lkhalaa suuliga gelidiisa ducadii loogu ducaysa lahaa haadaa maxalo halkan waxaan ka gelaynaa ducadii qofku ku ducaysa laha markuu suuli gelayo markuu u baahdo meeshuu kusoo xaajo gudanayo suuliga ducadii uu ku ducaysa laha xamaamka markuu gelayo taas weeye meeshan waxa weeyaan oo qofka uu ku xaajo gudanayo suuliga meel caadiya maahan meelaha qurunkaah o dhan shayaadiintu badana waa xaadiraan nabiga sala allahu caleyh wasalam xadiidaa ka sugan abu daawud uu wariyey ina haadihi alxushuusha muxtadara uu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam meelahan qashinqubka iyo suuliyaalka iyo waa la joogaa shayaadiinaa joogta shaydaankaasuna dhib badan ayuu kuu geysanaya dhib badan haugu waxaa dhici karta inuu ku dadaalo in waxa weeyaan aadan kaadidii iyo najaasii iska ilaalin qofkan kaada iska ilaalina cadaabulqabri waa wuxu uga yimaado salaadiisiina maba ansaxaydo badanaa shaydaanku waa ku dadaalayaa inuu ku najaaseeyo waa inaad ilaahay ka maangasho inaad ka badbaado waxaa dhici karta hadda cudur iyo waali iyo dhibaato kale inuu kuu geystaana waa dhici kartaa waxaasoo dhan waxaad uga badbaadi kartaa ilahay inaad tala saarato marka meeshan waa la joogaa huro nabigu sala allahu alay wasalam ha iska gelinine markaad gelaysaan ilaahay magangala marka maxaad ku ducaysan waxaad leedahay bismi illah allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ithi bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gelaya had leedahay anoo ilaahay magaciisa magan gelaya ayaan gelaya allaahumma allow inii aniga acuudu bika adigan ku magan gelaa min alkhubuthi shayaadiinta kuwooda labka ah iyo walkhabaa'ithi shayaadiinta kuwooda dhadiga ah ayaan kaa magangeli khubuth waa jamcu khabiith khabiith waa shaydaanka ragga waxa weeyaan khabaa'ithna waa jamcu khabiithatin khabiisadna waa shaydaanta oo dhadiga ah marka kulli adaan kaa magangela khalaas adoo shayaadiinta labka ah iyo kuwa waxa weeyaan kuwa labka kuwa dhadiga ilahay ka magangalay gal marka xadiidkaasna anas ibnu malik ayaa wariyey waana xadiis saxiixa ducaau lkhuruuji bixitaanka ducadiisii min alkhalaa'i suulida laga soo baxo markaad ka soo baxdana waa inaad ilaahay xustaa waa inaad ilaahay xustaa marka ducadaad ku xusi laheed wey ducaau lkhuruuji soo bixidda ducadeeda min alkhalaa'i suuliga laga soo baxo haadaa maxalu markaad soo baxdo waxa weeyan waa inaad ilaahay xustaa waxaad leedahay gufraanaka intaasaad ku xusi gufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaad leedahay dhaafitaan inaad ii dembi dhaafto ayaan ku weydiisan munaasibadda ay meeshaas la leedahay ma taqaan ilaahi weyna subxaana wa tacaala marka hore wuu ku risaaqay fiiri cuntaad cunta risaaqad asaga uu leeyahay ayaad cuntay marka hore soo maaha risaaqadii aad cuntay qayb waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala dhiigu ka dhigo dhiiggay ku biirtay qayb waxa weeyaan jiirtaada ka noqotay qayb xoogay noqotay qaybtii wasaqda noqotay oo gufarkii wasaqda noqday oon nacfiga ahayn ilaha kaa soo saaray markaad suuliga tagtay ka war marka hore isagaa ku siiyey markii dambena alla warshad uu kugu rakibo jirkaaga ku rakiban oo dheefshiidkaas inta saas uga shaqeeyey ayaa qayb dhiig kuu noqotay oo qayb waxa wey jirkaaga hilibkaaga kamid noqotay oo qayb xoog kuu noqotay oo wixii wasaq ahay oon waxtar lahaynna ilahay waa kaa soo saaray ka war marka hore isagaa ku siiyey markii dambe isagaa sidaas u kala shaandheeyey markii labaadna wixi aan dhib ahaa oo wasaqdan kaadida iyo saxrada isagaa kaa soo saaray haddaysan kaa soo bixi lahayn intaasa dhibka ugu filnaan leed soo maa nicamta marka intaas le-eg oo marka hore alla ku siiyey oo uu kugu quudiyey markii dambena ilaahay saas u kala saaray wixii aan nacfi lahayn uu kaa soo saaray shukrigeedii ma gudatay marka waxaa xaqiiqa inaadan shukrigeedii wada gudan qofku si kasuu dadaalo nicamta ilahay shukrigeedii ma dhamaystirin gudashadeeda marka waxaad leedahay markaad soo baxdo qufraanak ilaahu dembi dhaafaan ku weydiisanaya oo gaabinta aan ka gaabiyey shukrigaagii ilaahu ii dembi dhaaf sidaasaad leedahay adikru xuskii uu ilaahay ku xusi lahaa qabla alwudu'i weysaqaadka ka hor halkan waxaan ka gelaynaa dikrigii uu qofku ilaahay ku xusi lahaa weysaqaadka markuu bilaabayo muxuu leeyahay markuu weysaqaadka bilaabayo xadiidkaas waxaa weriyey caaisha binta abibakar sidiiq xadiidkaas hore oo aan soo dhammayno ah qufraanaka caaisha binta abibakar sidiiq ayaa warisay addikru xuskii uu ilaahay ku xusi lahaa qofku qabla alwudu'i weysaqaadka ka hor intuusan weyse qaadan waxa weeyaan dikrigii uu ku dikri lahay ilahay ku xusi lahaa waa markuu bilaabayo muxuu leeyahay bismillaah uu leeyahy bismillaah intaasuu leeyahy ilaahay magaciisan ku bilaaba weyse qaadka bismillaah uu leeyahy ilaahay magaciisa intaas kaliy wey ilaahay magaciisan ku weyse qaadana xadiidkaas waxa weeyaan aan hadda akrinoo ah markii weyse qaadka la bilaaba in la yidhaha bismillaah abu hurayra wariyey xoogaa sanadkiisa culammadu isku qilkhilaafaan qaar a daciifiyaan laakiin xadiid saxiixoo nasaa-i uu wariyaa jire oo uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam tawada-uu bismi illaah ilaahay magaciisa ku weyse qaata xadiidkaasa markaa iyaa kabaya addikru xuski ilaahay lagu xusi lahaa bacda alfaraaqi markuu ka soo jeesto ka gadaal min alwudu'i weysqaadka inta waxaan ka gelaynaa dikrigii uu qofku ilaahay ku xusi lahay oo ku dikri lahaa weysaqaadka markuu dhammeeyo waxaa jira adkaar badan oo kutubaha gabalkood ay soo guuriyaan oo waxa weeyaan weysaqaadka xibin walba markii la mayrayo uu qofku akrinayo markii wejiga la mayraa mid markii gacan la mayraa mid markii lug la mayraa mid kulli waxaas waa daciif imaam nawowi raximahullah kitaabka adkaarka wuu ku caddeeya ku sheegaa inaysan nabiga waxaasu ka sugnaanin ibnulqayimna alwaabil sayib asna wuu ku sheegaa a'imada muslimiintu saasay u caddeeyaan marka adkaaraha oo tirada badan oo markii xibin walba mid la mayrayaba dikri gooniya lagu la akrinayo waxa weyan wax sugan ma ahan waa inaad ogaataa addikru xuskii uu ilaahay ku xusi lahaa qofku bacda alfaraaqi markuu ka soo jeesto ka gadaal min alwudu'i weysaqaadka wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh saasuu leeyahy ashhadu waxaan qiraa oon qalbigayga ka qiraa carabkana uga dhawaaqaa dadka kalena u cilaamin oon ogeysiinaa anlaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ama anlaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaqba inuusan ahayn ila allahu allah maahane mid la caabudo xaquhu ma jiro allah maahane waxdaw keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaaga oo cibaadada la leh lahu alle uma sugnaanin waashadu waxaan kaloo qiraa ana maxamedan nabi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay oon asagu cibaadada wax ku lahayn oo waa addoon allah wa rasuuluhu ilaahay ergeyguu soo dirsaday weeyo waxa weeyaan ilaahay baa doortay oo waa rasuulkii loo soo diray dadkan oo jinni iyo insiba loo soo diray xadiidkaas cuqbatu bnu caamir aljuhani ayaa wariyey wuxuu kaloo leeyahay allaahumma allow ijcalnii iga dhig min atawaabiina dadka toobadkeenka badan dadka toobadkeenka badan oo mar kasta toobad keena ilahu kuwaas igu dar ilaa ilahay kuwaas wuu jecel yahay dadka toobadkeenka badan wajcalnii allow iga dhig min almutadahiriina dadka isdahira dad badana waxa weyan aan isdahirin qaranta kaashaana iska dhaqaaqan sida gaaladii hadhow waxa weeyaan cadaabulqabrigaba meeshuu ka bilaaban oo halkaasba sida xadiiskii bukhariy muslim buu ku xadiyey sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan marka dadka isdahira ee najaasaadka iska ilaaliya ee waxa weeyaan janaabada ka qubaysta oon aan isku isku dayicin ee xaylka ka qubaysta ee nifaaska dhiiga dhiigga umusha ka qubaysta ilaahu igu dar marka lagu leeyahay dadka isdahira waxaa soo gelaya dahaaradii xisiga ahayd iyo kuwii macnawigaha dahaarada xisiga waa maxay in qofku najaasaadka uu iska ilaaliyo iska dahiro marka horena uu iska ilaaliyo wixii waxa weyan asaga ka yimaadana uu iska dahiro wixii kaloo gaarana uu iska dahiro waxaa soo gelaya janaabadii inuu ka qubaysto waxaa soo gelaya waxa weyan xaydka gabadha inay ka qubaysato waxaa soo gelaya dhiiggii nifaaska dhiiggii umusha gabadha inay ka qubaysato waxaaso dhan baa soo gelaya waa diha waan waxa weyan dahaaradii oo waa maxay xisiga aheed midda macnawigaana waa kasii owleysanta inuu qofku shirkiga iyo macaasida iyo kufriyaadka uu iska dahiro oo iska ilaaliyo wixii uu ka dhacayna uu ilahay uga toobad keeno marka dahaarada labadii macnaba way soo gelayda xadiidkaas cumar ibn اlkhadaab ayaa wariyey waa xadiis haabitoo saxiixa wuxuu kaloo leeyahay qofka markuu weysaqaadka dhameeyo subxaanaka ilaahow nastihidda kuu manaasibka ahan ku nastaha nuqsaan iyo ceeb inaadan lahayn ayaan qira waan ku nastihin ilaahayow allaahuma allow wa bixamdika mahadintaada xaalo aan ku dheehanahay ashhadu waxaan qiraa qalbigayga ka qiraa carabka uga dhawaaqa dadka kalena ogeysiina an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allah ilaa anta adiga un ma ahani ilaa anta adiga un ma ahani astakfiruka allow dembi dhaafaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka ilaahoodan kuusoo laabana abi saciid ibnkhudri ayaa xadiiskaas wariyey addikru xuska ilaahay lagu xusi lahaa oo qofku ku digri lahaa cinda alkhuruuji markuu ka soo baxo min almanzili guriga markaad guriga ka baxayso khatar badanaa jirta shayaadiinu linsi iyo shayaadiinu ljinniba way joogaan duurka dariiqyaday taagan yihiin waxaad aragteen wax badan ummadda waxa weeyaan waxay ka wada cabanayaan oo ka cabaadayaan waxa weeyaan jinni iyo shayaadiin iyo sixir iyo waxaad waa la sixray waxaweyan kan waa jinniyaa maray waxaasoo dhan cidda kaa kaafi karta waa allah rabbulcaalamiin axad kale oo kaa kaafi kara ma jira da qof kale oo kaa kaafi karaa ma jiro jinniyaha shayaadiinta balaayooyinka kulligood cidda kaa celi karta ee kaa kaafi kara ee kaaga filan waa allah haddaba maadaama uu allah yahay waa inaad isaga magan gasho tilaabtaad qaadayso guriga markaad ka baxayso adkaartaan aad qirso ilaahay xus allah kugu filan markaas addikru xuskii uu qofku ilaahay ku xusi lahaa cinda alkhuruuji bixitaanka agtiisa min almasili guriga uu ka baxo wuxuu leeyahay bismi illah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah dikrigaasu alla ku xusi markuu baxayo wuxuu leeyahay bismi illah ilaahay magaciisaan ku baxaya fiiri ilaahay magaciisaan ku baxaya iska bixi ma tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saartay ilaahaan ku tiirsaday inuu iga kaafiyo wax alla wixii dhiba walaa xawla xeelad anigu melihi aan uga wareegsado dhibaatooyinka walaa quwata xoogna melihi aan wanaagga ku soo qabsado ilaa billah ilaahay kaalmadiisa umaahan xadiidkaas anas ibnu maalik ayaa wariyey weliba xadiidkaas waxaa aakirkiis ku jira xadiiska qayb yaru kasoo sheegaye intaas markuu yidhaahdo waxaa laleeyahay dhawaaqa yeerin waxaa laleeyahay kufiita wa wuqiita wa hudiita wa tanaha canhu shaydaan waxaa laleeyahay waa lagu kaafiyey wax alla waxa shayaadiin shayaadiinu linsi shayaadiinu ljinni wax alla waxaa dhibaataood ka cabanayso ood ka cabsanaydo kulli waa lagaa kaafiyey saasaa laleeyahy waa lagu kaafiyey waana lagu ilaaliyey waardiyaa kula socda waa lagu waardiyey waana lagu hanuuniyo dariiqii sawaabka hayood ku badbaadi laheedna ilaahaaba ku waafajiyeyba intaas markuu yidhaahdo shaydaankuna waa ka carari markuu intaas yidhahdo qofku markuu guriga ka baxayo waa tanaxaa canhu shaydaanu shaydaanku waa ka fogaana weliba shaydaanku shaydaan kale ilaa qof kasta shaydaana la socda qariinaa la socda ma garad shaydaanku marka shaydaanka luntalaadla wuxuu leeyahay kayfa laka birajulin see tabar ugu helaysaa qof qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey wa wuqiya la ilaaliy maxaan ka qaban karaa wle tabaraan u haya saan u baadiyey saan u dhibin wax tabar uma hayo le gawka xagga uga leexama ka waran marka faa'iidada intaas leh faa'iidada intaas leeg waxaad ku heli kartaa markaad baxaysood guriga ka baxayso inaad ilaahay ku tiirsato adkaadkaa adkaartaas aad akriso wuxuu kaloo leeyahay qofku markuu baxayo oo khaasatan meeshuu aadaya hadday suuqoo kale iyo tahay iyo magaalada kale iyo dana kale iyo xaafado iyo oo masjidka aysan ahayn masjidka markuu aadayo waa noo soo socotaa ducada la akrina laakiin markuu xaafadda ka baxo ama madarasuu aadin iskoolaadu aadin xaafad kalu aadin suuquu aadin masjidka uma socdo meel kale u socdaa ducadaanu akrina waa tana fiiri wuxuu leeyahay allahuma inii acuudu bika min an adila ow udalla ow azila ow uzalla ow adlima ow udlama ow ajhala ow yujhala calay u akrisan taasuu akrisana oo macnaheedu yahay allaahuma allow inii aniga acuudu bika adigan ku magangelaa an adila inaan baadiyoobaan kaa magangelin inaan lumo oo dariiq xaqa ka leexdo intaan socdo intaan meelahaas joogo intaan hadlayo ilah wadaan kaa magangeli ow udalla in lay baadiyayo ilah wadaan kaa magangeli dadaadu tegin waxa weeyaan dalaalaad badan been xan waxa weeyaan waxyaala waxaa dhacda inta adoo caafimaad qaba gurigaa ka timaado adoo baadiyaysan inaad timaado oo dadka ad u tegaydo ay xataa quluubtaada inxiraaf iyo balaayo kusoo beeraan bidcooyin shira shirko shirki gaalo jacayl xataa qaarkood waxa weeyaan inay balaayo inta qoorta kuusoo gelayaan dadkaas aad la sheekaysanaydo aad timaado adiga dhan adoo buufis kaa buuxo oo gaalo gaalo u jidbaysan marka guriga markaad ka baxdo horta ilahay tala saaro haddaa rabto inaad badbaado dii kale waxaa dhacdaba dadka aad u tegaydaaba inay balaayo kaasoo buuxiyaan qofka koowaad u tagtaaba u dalaal kuu soo baadiyayo mid bidca kuu sheega mid shirki kuu sheega mid fisqi kuu sheega mid gaalo jacayl kuu sheega mid adiga dhanba tahriib kugu beera adoo buufis qaba inaad guriga kusoo labataa dhacdo ilaahay marka marka hore ku tiirso intaadan bixin ow udalla in lay baadiyayaan ilahu kaa magangelaa ow azilla inaan simbirirxdo inaan macnaha baadiyoobo wey inaan simbirirxdo oon dariiqa xaqaa ka leexdo aan ilaahu kaa magangela o uzalla in lay simbirirxiyo macnaha in dembi laygu rido ayaan ilaahay kaa magangela ow adlima inaan qof dulmiyaan ilahu kaa magangela markaad baxdo waxaa dhacda qof inaad xamato qof inaad caydo qof inaadba gacanta balaado dhib u geysato marka ood adiga dembi iyo aad khatar gashaba ilaahay tala saara marka waxaad tidhahdaa ow adlima ilaahu inaan qof dulmiyo ilahu adaan kaa magangela ow udlama aniga in la dulmiyana ilahu adaan kaa magangela ilaa in dhib lagu geystaa dhacdo lagu dulmiyo ama lagu aflagaadeeyo lagu caayo ama gacantaba haddee dhib lagaaga geysto lagu dilo marka ilaahay tala saaro oo waxaad tidhahdaa ow udlama in lay dulmiyo aan ilaahu kaa magangela ow ajhala anigu inaan qof jaahilnimo ku sameeyan ilahu kaa magangela jahliga waxaan sharciga ku banaanayn inaan qof u gafo oo ficilka jaahiliintu sameeyaan aan waxa weeyaan anigu sameeyo aan ilaahu kaa magangela ow ajhala inaan jaahilnimo sameeyo oo ficlu juhalaa dadka jaahiliinta ficilkooda inaan sameyn kaa magangela ow yujhala calaya ama aniga jaahilnimo in lagu sameeyo oo waxa weeyaan ficilka dadka jaahiliintu sameeyaan aniga in lagu sameeyo aniga lay caayo la aflagaadeeyo ilaa wadaan kaa mangela sidaas ayaad leedahay markaad baxayso xadiidkaasna waxaa wariyay umu salama hinda binti abi umaya hind umu salama hinda bintu abi umaya almakhzumiya zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam wa um lmuminiin wey addikru xuski uu ilaahay ku xusi lahaa cinda dukhuuli lmanzili guriga markuu gelayo guriga markuu soo gelayo dikrigii uu ilaahay ku xusi lahaa dikrigii uu ilaahay ku xusi lahaa markuu guriga soo gelayo maahan inuu iska soo galo ilaahay baa ku soo nabad celiyey waa inaad ilaahay xustaa ilaahay inaad xusto weeye oo aad guriga dikri ilaahay kusoo gasho haddii kale shaydaana kula soo gelin mar alla markaad soo gasho shaydaana kula soo gelin dalq xadiis saxiixay ku sugantah nabiga sala llah alay sl wuxu yihi shaydaanka markii uu qofku soo galo hadduusan alla xusin wuxuu leeyahay adragtum lmabiid shayaadiinta kaleu leyahy caawal guri aad ku hoyatan waa hesheen haddana cuntada markuu cunayo hadduusan cuntadii bismillahi dhihin wuxuu leeyahay adragtum lmabiid walcashaa caawa guri iyo casha waa isku haysataan gurigana wax ka seexda shayaadiinay cuntadana dhinac ka cuna shayaadiinta marka cuntadana waxbay ka cunayaan gurigana dhinacay ka seexanay ka waran guriga shaydaan dhex joogo ma u malaynaysa wanaag inuu caawa ka dhacayo marka laakiin nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam waxa weyan hadduu qofku markuu guriga soo gelayo uu ilaahay xuso oo markuu cuntada cunayo ilaahay xuso wuxuu leeyahay laa mabita lakum walaa casha shayaadiinta kale u sheegay wuxuu leeyahy caawa walaadna kan meela seexataanna aadban ku arkayn cashana aadban ku arkayn ka waran faa'iido weyn soo maha in shaydaankii sidaas u hoogo marka haddaad rabto shaydaanka inaad ka badbaado markaad guriga soo gelaydo ilaahay xus addikru xuskii ilaahay lagu xusi lahaa cinda dukhuuli lmanzili guriga markuu qofku soo gelay agteeda wuxuu leeyahay bismi illaahi walajna bismi illaahi kharajna wa calaa rabbina tawakalna wa cala allaahi rabbina tawakalna uma liyusallim calaa ahlihi wuxuu leeyahay bismi illaah ilaahay magaciisaan walajnaa guriga kusoo galnay wa bismi illaah ilaahay magaciisaan kharajnaa ku baxnay wa calallah ilaahay magiciisa allahaasoo wa calallaahi alla korkiisa dheh wa calallaahi alla korkiisa allahaasoo rabbinaa annaga khaaliqeenna ah aan tawakalnaa tala saarano isku halaynayna uma liyusallimha salaamu qofku calaa ahli ehelkiisa guriga markaad soo gasho inaad dadkaaga salaamtaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa inaad tiraahda xadiidkaas abu maalik alashcari ayaa wariyey waana xadiis daciifa oo waxa weye sanadka inqidaac uga jira ahlucilmiguna sidaas ayay u caddeeyeen waxaana ka mid ah a'imada caddayday xadiiska inuu daciif yahay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah llah nataa'ij lafkaarka kitaabka la yihahdo u iska leeyahay culimo kalena way caddeeyeen sheekh naasirdiin albani laftigiisa uu ka mid yahay marka silsilatu axaadiis daciifa shan kun lix boqol iyo lix raqamka ah ayuu kaga hadlin hadalka xaafidkana wuu soo wuu soo naqlin oo wuu sheegi ducaau dhahaabi tegitaankii ducadiisa ilalmasjidi uu aadi lahaa masjidka markuu aadayo ducadii uu ilaahay kuxusi lahaa qofku ducadii uu ilaahay kuxusi lahaa ducaau dhahaabi tegitaanka ducadiisii ilalmasjidi masaajidka uu aadaa qofka wuxuu leeyahay allaahuma allow ijcal yeel fii qalbii qalbigayga nuuran ilaahu qalbigayga nuur geli nuurka waxa weeyaan nuuru lhudaa walbayaan nuurka hadda waxaa loola jeedaa waa maxay nuurka maxaa loola jeedaa halkan nuuru lhidaayati walba walbayaan ayaa loola jeedaa hanuun iyo xaqa inaan fahmo allow qalbigayga geli wey nuurku waa saas maanta allahuma allow ijcal yeel fii qalbi qalbigayga nuuran nuur iyo iftiin oo qalbiga waxa weeyaan inaan xaqa ka garto ayaan ilaahu ku weydiisan wa fii lisaani carabkaygana nuuran allow nuur yeel oo carabkaygiina waxa weyaan xaqi waxa weeyaan inaan ku garto oon ku akriyo oon ku caddeeyo nuurka waxa weye nuuru lhidaayati walbayaan waa hanuunkii inuu qofku fahmo wa fii samci maqalkayga nuuran allow yeel dhegihii waxa weyan haddaysan nuur ku lahayn maanta o dhan in gurbaan la garaacayo diin laguu sheego isku kaa mid adiga ma fahmayd ha qawqawda unbaad maqlin maahane wax hoos kaaga daadegaya male marka ilaahay waa inaad marka hore tala saarato oo masjidkaad u socoto diinta kasoo dhegaysaydo intaadan masjidka tegin horta ilaahay soo bari in ilaahay dhagahaaga nuur gelsho ood ku soo fahanto hanuun ood ku soo fahanto tawxiid ood ku soo fahanto sunno ood ku soo fahanto xaq ood baadilkiina inta galato iskaga ilaalido marka ilaahay soo bari waxaa tiraa wa fii samci nuuraa allow dhagahaygana iyo maqal maqalkaygana allow nuur yeel maqalka wey wa fii basari nuuran allow indhahayga nuur yeel oo ishayda ilxaqa iyo baatilka kala garata ilaahw ka dhig wa min fawqi xaggayga kore nuuran allow nuur yeel wa min taxti hoosayda nuuran allow nuur yeel wa can yamiini midigtayda nuuran allow nuur yeelo daacaadka iyo inaan inaad fahanto wa can shimaali bidixdayda allow nuuran nuur yeelo macaasidii iyadana aad garato si aad iskaga ilaalido wa min amaami xaggayga horeeto allow nuuran allow nuur yeel wa min amaami xaggayga hore waxa weeyaan meesha aan u socdo caaqiradayda nuuran allow nuur yeel wa min khalfi xaggayga dambe adduunyada nuuran allow nuur yeel wajcal allow yeel fii nafsi nafsadayda dhexdeeda nuuran nuur ilaahu naftayda dhexdeeda nuur geli wajcal lii allow ii yeel nuuran nuur wacadim lii allow ii weynee nuuran nuur wajcal lii allow ii yeel nuuran nuur wajcalnii allow aniga dhiga dhig nuuran nuur allaahuma acdinii isii nuuran nuur wajcal allow yeel fii casabi xididadayda nuuran nuur xididadayda xataa allow nuurka dhex geli ilaa shaydaanka xididada dhex mara shaydaankaa dhex mara ina shaydaana yajri min ibni aadam ma jira dami saasuu yihi nabigu sala allahu alay slam xididada dhiigoodu maray dhiigga meela uu maro dhiigga meeshuu maru mara haddaan meesha marka nuur ku jirin iyo hidaaye waxa weya isagiya marka rafaadinaya qofkii baa baadiyeynaya marka ilaahu xididadayda nuur geli wa fii laxmi hilibkayga dhexdiisa nuuran allow nuur yaa wa fii dami dhiiggayga dhexdiisa nuuran allow nuur yaa wa fii shacri tintayda dhexdeeda nuuran allow nuur yaa wa wa fii bashari maqaarkayga xataa jirka jirka maqaar soomaliya ama harag haragayga korkiisa haragga xataa nuuran allow nuur iyaa waa in maqaarka ama haragguna nuur allow iyaa ilaa shaydaanki mogta dhinac kasta waa ka imaan uma laatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaailihim wuxuu ku dhaartay wallaahi wuxuu dhanka midigaan uga imaan oo bidixan kaga imaan oo horaan ka imaan oo gadaalan ka imaan marka ilaahu meel kasta nuur iyeel oon baadilka ku gartoon iskaga ilaaliyo xaqana ku gartoon kula dhego wey ilahay inaad tala saarato wey allaahuma allow ijcal lii ii yeel nuuran nuur fii qabrii qabrigayga dhexdiisa allow ii nuuri allow qabriga ii iftiimi oo mugdiha iiga dhigin waa inaad tirahda wa nuuran fii cidaami allow lafahaygana nuur iyeel wa zidni allow ii siyaadi nuuran nuurka midka aan haysto hanuunka aan haysto ilaahu ii siyaadi wa zidni allow ii siyaadi nuuran nuur ducada waa lagu celceliyaa ducada nabiga waa ku celceli jiray ilxaaxa la sameya waa lagu celceliyaa wa zidni allow ii siyaadi nuuran nuur wahabli allow ii hibee nuura nuur nuurkaasoo calaa nuurin nuur kale korkiisa ahaaday hanuun hanuun kale kor ahaaday ilahu isii xadiidkaas cabdullaahi bni cabaasin ayaa wariyay radia allahu tacaala canh ducaau dukhuuli lmasjid masjidka markuu gelayo ducadii uu ilaahay ku ku tuugi lahaa oo waxa weyn ilaahay ku xusi lahaa taasaan hadda halkan ka gelaynaa ducaau dukhuuli lmasjid masjidka gelidiisa ducadii uu ku ducaysa lahaa masaajidka markuu gelayo wuxuu leeyahay ilaa inaad ilaahay xustaad rabtaa tukato shaydaankiina salaada dhexdeedu rabaa hadduu kaa celi waayo salaada wuxuu rabaa inuu salaada dhexdeeda kugu waswaasiyo oodan salaadaada ku khushuucin soo maa iridda masjidka markaad gelayso ilaahay tala saaro waxaad leedahay acuudu billah acuudu billahi alcadiim wa biwajhi lkariim wa suldaanihi alqadiim min ashaydaani arajiim taasaad leedahay acuudu billah allaan magangelayaa allaha alcadiimi weynanka badan wa biwejhi ilaahay wejigiisaan magangelayaa wejiga alkariimi wanaagga badan wa suldaanihi ilaahay awooddiisaan magangelin suldaanka laba macnay noqotaa xujada waa laydhaha suldaan lakin hadda awooddaa loola jeeda wa suldaanihi ilaahay awooddiisaan magangelin allah awooddii alqadiimi ee horreeyey awooddiisa ila weligeed alle awooddiisa oo iska lahaa qadiim u ahaa wa suldaanihi alqadiim qadiim alla waa lagu sifeeyaa soo ma jeedid awooddiisa qadiimka ah ayaan ilaahay magangelin oo meelay kasoo bilaabatay aysan jirin marka fiiri awooddiisa qadiimka maxaa loo sheegin axadkaad magangelayda waxaad tilmaamin inuu yahay axad hadduu ku magangeliyo aan cid kaleeto waxa weeyaan kugu xadgudbi karin oo awood kaamil uu ku ilaaliyo qofka magangalay iskale wey min ashaydaani shaydaanan ka magangelin shaydaankii alrajiimi naxariista ilaahay laga fogeeyey xadiidkaas cabdullahi bni camar ibni caas ayaa wariyey waxaad kaloo leedahay markaad masaajidka gelayso bismi illah ilaahay magaciisaan ku gelin ayaad leedahay waxaad kaloo leedahay masaajidka markaad gelin bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gelin wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulillahi rasuulka ilahay korkiisa ha ahaadeen nabigaad ku sallina mar kastood masaajid gelayd waa inaad nabiga ku sallida sala allahu caleyh wasalam mar alla markaad kasoo baxaydan waa inaad nabiga ku sallida waan arki doona iyadan saas darteed qof waxaad noqonaydaa maalinta ugu yaraan masaajidkii shan gooraad tagtay soo maa toban gooraad ugu yaraan ku salli nabigi sala allahu caleyh wasalam hal mar haddaad ku sallidana toban goor alla kugu sallina marka waa faa'iido weyn wey markaad waxaad leedahay wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulillahi rasuulka ilahay korkiisa ahaadeen allaahuma aftax li allow iifur abwaaba raxmatika naxariistaada albaabadeeda allow iifur manaasibada halkaas waa maxay sow masaajidka geli maydid sow inaad tukato qur-aan adkaar akrisato sow ma rabtid ilaahu iga aqbal oo albaabada naxariistaada allow iifur sidaasaad leedahay xadiiskaas anas ibnu maalik ayaa wariyey ducaau lkhuruuji bixitaanka ducadiisa min almasjidi laga baxo masaajidka qofku markuu kasoo baxayo ducadii uu ilaahay ku ku tuugi lahaa iyo dikrigu alla ku xusi lahaa marka xadiidka horeta waxaan idhi waxaa wariyey anas ibn ali abu hurayrana waa la wariyey saxiix saas weye marka ducaau lkhuruuji bixitaanka ducadiisii min almasjidi masjidka laga soo baxayo masaajidka qofku markuu kasoo baxayo ilahay inuu xusaa la raba mogta masaajidkiiyaad kasoo bixin waxaad usoo bixin masaajidka banaankiisi markaa shayaadiin iyo dhib iyo mideeda kaleta inaad shaqaysatan waa rabtaa aad risaaqad ilaahay raadsato marka waxaad u baahan tahay ko masjidkii maadaada aad kasoo bixin inaad shaydaan ilahay ka maan gasho ilaa shaydaanka masaajidka markaad joogto iyo markaad banaanka joogto shaydaanka wuxuu khatar badan yahy bananka soo maa tan kaleeto risqigaagaad raadsanay ilahay inuu kuu fududeyo waa inaad weydiisataa ilaa masjidka markaad kasoo baxdo waxa wey inaad risaq raadsato ood shaqaysato waa lagu amr fa idaa qadaytum salaata fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah markaad salaada dhamaydaan jumcada ilah wuxuu yidhi war magaalada dhulka ku faafa oo raadsada risqiga ilaahay saasa ilaah yidhi intaa risqi inaad raadsataa la rabaa meesha iska fadhida lama rabo marka risqigiina alla gacantiisa ku jira soo maha waa inaad ilahay aada weydiisato fiiri duca marka diinka cajiib wax fiiri diinka islaamka ma ahan diinku waxa weeyaan masjidka un iska dhex fadhi kaliya ma waa inaad diinku wuxuu ku amraa masaajidkana alla ku caabud ya naftaadan risqi u raadso marka fiiri adduunya akraba diinku waa ku amra marka ducadii aad ku ducaysana markaad masaajidka kasoo baxaydo bismi illaah ilaahay magaciisan ku baxa ad leeda wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulillahi rasuulka ilahay korkiisa ahaadeen allaahumma allaw inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa min fadlika dheeraadkaaga fiiri waad soo baxda soo maahan ilaahu risqi dheeraada ku weydiisana wey fadliga waa risaaqada ilahay ilaahu dheeraadkaagaan ku weydiisana soo ma ahayn fa idaa qadaytum salaata fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah fadliga ilaahan mogtahay dalbana yiri soo maahan waa inaad tidhahdaa ilaahow fadligaagaan ku weydiisanaho risqi waasicoo xalaalahaan ku weydiisana haddee haddaad masaajid ka soo baxday weliba shaqana aad tidhaa waa raadina oo meel laga shaqaysanaan tega shaydaankuna suuqu u badanya soo maaha waa inaad ilahay ka mangataa allaahuma allow icsimnii iga ilaali min ashaydaani shaydaanka shaydaanka arajim naxariista ilahay laga fogey ilaahu shaydaanka naxariista ilahay laga fogey iga dheere ilaahu iga ilaali waa inaad tidhahdaa oo xaaraan iyo waxa weeyaan ribo iyo laaluush iyo qurun iyo waxa weeyaan burcadbadeed iyo shaxaadkeed iyo waa inaad ilahay ka mangasha ila suuqa markaa tagta lafteeda mogta khatara ka jirta waxaa dhacda midaad istaqaanin oo burcadbadeed xoogaa soo taabsada inaad hesho oo naftu ay ku tiraado xoogaa ka qaado ood xaaraan inta cunto naartu ku cunto soo maa inaad ilaahay ka mangasho wey oo tiri ilaahu shaydaanka iga dheere oo aanu waxa weeyaan ribo iyo tuugo iyo khiyaano iyo burcadbadeed iyo waxa weyan biliqo iyo isbaaloley wixii iyo canshuur iyo qurunkaasaa suuq yaalla mogta waxaas o dhan ilahay inaad ka mangashaa la rabaa si kaleeta adu iskuma ilaali kartid marka ilaahay inaad magan gasho taas ayaa lagaa rabaa taasaa lagaa rabaa xadiidkaasna anas ibnu maalik ayaa nabiga ka wariyay sala allahu alay wasalam adkaaru laadaan aadaanka adkaartiisii adkaartii aadaanka aadaanka marka aad maqasho mu-adinkoo aadaanaya qof muslima maadaama aad tahay ood adin kaba maqasho adiga amara ku saaran amaraa lagaa rabaa amarkaas inaad fulido waa maxay mu-adinka lafdigu ku dhawaaqaba waa inaad hoos adna ugu dhawaaqdo markuu asagu kor ugu dhawaaq adna hoos ugu dhawaaq waa dhegaysanay markuu dhammeeyo aad adiga hoos ugu dhawaaqe waa kana adkaartii aadaanka yaquulu wuxuu leeyahay qofka oo adinka maqlaya wey yaquulu wuxuu leeyahay ayusaamic qofka maqlaya adinka qofka maqlaya wuxuu leeyahay mithla maa shay wax lamid a yaquulu uu leeyahay almuadinu muadinku muadinku intuu yidhaahoo kale u leeyahy ilaa fi xaya cala asalaati wa xaya cala alfalaax maahane labadaas lafdi maahane inta kale wuxuu yidhahd ka daba dheer oo markuu yidhaahdo sida xadiiskii saxix muslimka markuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar muadinka laftigiisu saas inu yidhaha la rabaa maahan inuu yidhahdo allahu akbar allahu akbar inuu yidhah lama rabo wax carabiba maahan taas waxaa la rabaa inuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar ilaa ra-da hore waa golonta waa khabarulmubtada soo maha maxaad ku waqfida waaba wasli ma garatay waqfi iyo wasli mel ay u socdaan loqoon maaha inaa iskaga dhawaaqo waxaa la rabaa adinka qofku inuu barto adinka nabiga sala allahu alay slam saxabada waa beri jiray sida qur-aanka loo bartaa dadka loo bara adinka maahan qof inuu iska dhawaaqo kii unu soo dhawaaqa microfonka loo dhiiba maaha waa in alfaad sax lagu dhawaaqa marka asaga labadaas kelimaa laga rabaa inuu labadaas isku daba dhigo allahu akbar allahu akbar intaas markuu yidhaahdo oo uu xoogaa neefsanayo waa inaad marka adiguna hoos u tiraa allahu akbar allahu akbar markaa uu ku celiyo o yidhahdo allahu akbar allahu akbar adna haddana ku celi markuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waa inaad adna tiraada ood intii oo kale hoos u tiraa markuu ku celiyo adna ku cesho haakada ashhadu ana muxamada rasuulullah markuu yidhaahdo waa inaad adna tiraahda marka uu yidhahdo xaya cala salaa war salaada u kaalayo imaada xaya cala salaad war adigu salaada u kaala ha ka taba dhihin asaga mogta masaajidkii uu jooga waa kuu yeela xaya cala salaa war salaada u kaalayo imaada masaajidka ku yiri adigana gurigaad ka leedaha xaya cala salaad salaada idinka u kaalay taas qalad wey ha ka taba dhihin ee waxaad leedahay laa xawla xeelad melihi oo ilaa shaydaanku waa ka celaa soo maaha xeelad melihi aan waxa weeyaan uga wareegsado shaydaanka dhibkiis walaa quwata awood aan ku imaadana melihi ilaa billahi ilahay kaalmadiis maan alla inuu keeno maan xoog melihi fiili ilaa waxa weeyaan waa nagii soo markaan bilaabayna kitaabka nidhi diinkaoo dhan ba muxuu ku wareegayaa inaad alle keligiis caabudo ood ka beri noqoto waa maxay shirki inaad ilaahay tala saarato ood ka beri noqoto min alxiilati walquwa marka waxaa leedahay aniga xeelad aan waxa weyan dalaalka iyo shaydaanka iyo jamaaca kaaridda iyo salaada kabaaqashada xeelad aan uga wareegsado melihi xoog aan daacadaas ku imaadan melihi ilahay inuu iigu kaalmeyo keena maahan ilahu igee saasaad leedahay markuu ku celiyo yihahdo xaya cala salaad inteed ku celin markuu ku yidhahdo xaya cala alfalaax war liibaantaan u kaalaya oo salaada soo xaadira guriga int meel adna ka leedaha xaya cala lfalax idinku liibaanta u kaalay gurigaaga maa liibaanta taa lahayd oo goonida masaajidka inaad tagtaa lagaa rabaa marka maadaama masaajidka lagaa rabo xaya cala lfalaxa ka daba dhihine hoos waxaad u tiraahdaa laa xawla walaa quwata ila billah xeelad aan uga wareegsado tacaqurka jamaacada laga daahayo iyo shaydaanka dararkiisa aniga xeelad melihi aan uga wareegsado awood aan daacadaas ku imaadana melihi ilaa billahi ilahay kelmadiisa maaha so uma jeedid ilahay baad isku dhiibin oo tala saaran ilahay wuu kuu fududay maadaama uu qalbigaaga ka arko wanaag markuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar haddana allahu akbar allahu akbar markuu yidhahdo adna ka dabadhe laa ilaha illa allah markuu kusoo khatimana laa ilaha illahu ka dabadhe marka yaqulu wuxuu leeyahay mila maa shay wax lamida yaqulu uu yidhahdo almuadinu ilaa fi xayi cala asalaa iyo waxayi cala alfalax maahana oo fa yaqulu wuxuu leeyahay labadaas laa xawla walaa quwata ila billah uu leeyahy labadaas sidaas ku ajiibi laba xadiid oo saxiixa sugnaatay xadiid oo nabigu yidhi waxa weeyaan idaa samictum nidaa faquluu mila maa yaqulu lmuadin haddaad muadinka maqashaan waxa weyan adinka haddaad maqashaan adinka inta uu muadinku yidhi oo kale ka dabadhaha kaas waa mutlaq midaa qeydaya marka ka dabadhaha kaas iska caamu ahayo moogtahay mid khaasaa soo arooray xadiiska hadda saxiixmuslimka ayaa soo arooray oo khasiisaya cumar ibn khadaab uu wariyey alfaada laga daba leeyahay xayi cala salaad iyo xayi cala alfarax intaan ahayn wey inta kale waad ka daba leeda lakin labadaas laa xawla walaa quwata illa billah ayaad leeda adinka marka dhexdiisa waxaa jirta alfaad kaloo dheeraada oo la iska rabo oo waa maxay waxay tahay marka uu dhameeyo shahaadateynka oo uu ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu llah ashhadu ana maxameda rasullah intaas markuu dhameeyo aad makana daba tiri dikri kaloo gooni aad hoos u leedaha jira waana ka yaquulu wuxuu leeyahay wa ana anigana ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu allah maahane waxdaw keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaaga lahu alla uma sugnaan wa ana maxameda nabi maxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahan qiraa wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay ergegiisiiyan qiraa radiitu bilaahi ilaahan raalli uga ahay rabban rabbinimo axad kaloon rabbinimo uu ogolahay ma jiro rabbi allah keligiisaan rabbinimo raalli uga ahay wa bimuxamedin nebi moxamed rasuulan rasuulnimaan raalli uga ahay inaan ku daydo ayaan raalli uga ahay oo rasuulkii ugu dambeeyey rususha lagu soo qatimay nabiyaalka uu yahay wa bilislaami islaamkana diinan diin ahaan aan raalli uga ahay diin kaloon aniga aan aan wax weyan rabaa ma jiro hanqaltaag iguma jiro wax kale raadin maa waxaan ku qanacsanahay diinul islaam inaad diin ka dhigto saasaad leedahay yaquulu dalika dikrigaas wuxuu leeyahay caqiba tashahudi lmuadini muadinka shahaadateynkiisa markuu dhameeyo ka gadaad markuu shahaadateynka dhameeyo shahadateynka waa nagii sheegnay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxameda rasuulu llah ashhadu ana muxameda rasuul llah markuu labadaas dhameeyo meeshaas uu dikri akrina yaquulu dalika dikrigaas wuxuu leeyahay caqiba tashahudi lmuadini muadinka tawxiidsigiisa ka gadaad waxaa muhima inaan baraarujinno salaada oo salaada subax labada adin oo ay leedahay laba adinay iska leeda iyo caqib labada adin midka hore kelimad waxaa ku jirta aan salaadaha kale ku jirin oo waa maxay asalaatu khayru min annawm ayaa ku jirta markuu muadinku yidhaahdo maxaad leeda adiga asalaatu khayru min annawm markuu yidhaahdo maxaad leeda asalaatu khayru min nawm ad ka daba leeda soo laguma dhihin waxa weeyaan markaad muadinka maqashaan idaa samictum nidaa faquluu mila maa yaquulu markaad adinka maqashaan muadinku wuxuu yidhi dhahaso nabigu ma dhihin xadiiskaas caamkahaad ku dari ilaa laf wax khaasa oo looga reebay waxaa ka jira meel khaas oo la reebay xayi cala salaad xayi cala alfalah amaa asalaatu khayron min annowm waxa weeyaan daliil khaasa oo dhahaya waxa weyan ayada laga daba dhihi maayee wax kalea laleeyahay ma jiro qaara waxay idhahdaan sadaqta wa barirta markii aad maqasho maarata waad arkaysa alfaadaasoo meela ku qoran lakin wixii meel iskaga qoran ba lama yihahdo sadaqta wa barirta ay leeyihin ha rumaad sheegtay baarinimana waa samayday ha hurdo iyo salaad salaada qayr badan waa runta alaleeyahay yihahdeen waa la dhihi maayo maxaa yaele ma sugna xadiis saxiixa laguma hayo mar haddaan xadiis saxiixa lagu hayn xadiiska caamkaayo nabiga lagu dhaqmi oo uu nabigu yihi markaad adin maqashaan wuxuu yidhi oo kada ka dabadha aqinka sidaas oo kale aqinku sidiis sida adinka loo ajiiba aqin markaad maqasho sida adinka loo ajiibin ila asba adini qaana marka markay maqlaan qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa ay waxay idhahdaan aqaamaha allahu wa adaamaha hadhihin waxaas waxaas ma jirto nabiga kama sugna mar haddaysan nabiga ka sugnayn wixii nabiga ka sugnaa ku gaabso oo waa maxay qad qaamat isalaat qad qaama salan ku yihahda qad qaamat isalaat qaamat salaad ka dabadhi aqaamaha allahu wa adaamaha ma sugna nabiga lagama hayo mar haddaysan wuxuu nabiga ka sugnayn sala allahu calayhi wasalam waxa weyan diin lagama dhigtay waa la iska daaya ila dariiqii nabiga in cagta cagta u saartaa lagaa raba nabiga inaad dariiqiisii raadido ah lagaa raba soo ma jeedin marka adin sidaas u dhammaado waxa weyan xadiidkii ugu dambeeyeyna waxaa wariyey abi saciidin alkhudriy a nacam laa ilaha illa miya ha na wa jazaka allahu khayra wa ha saasna way jirtaa bidcadaasuna way jirtaa oo qaara maaragtay markuu laa ilaha illa allahda ugu dambeey muadinku dhameeyo a qaar waxay leeyiin nacam laa ilaha illa allah nacamtaas waa dheeraad halkaad ka keenta nabigu ma dhihin nabigii nama dhihin dhaha marka nacamtaas ha ku soo darin intii nabiga ku ekayso weligaa nabiga diinkiis wax laguma daro ee diinkii nabiga asagaa kugu filan asagaa ku ekayso marka nacam halkaas kuma jirto laa ilaha illa allah sooma dhihin laa ilaha illa allahu dheh wax kale ha dhihin waxna ha ku darin waxna ha ka jarin horena gadaalna wax uga darin horena wax uga darin waxna ha ka tegin intii nabigaa kugu filan intaas ku ekayso intaas ka gadaal yusalli wuxuu ku salinaya cala nabiyi nabiga sala allahu alayh wasalam bacda faraaqihi markuu ka soo jeesto ka gadaal min ijaabati lmu'adin mu'adinka ajiibidiisa mu'adinka si aad u ajiibaydo markaad dhammaydo ood ajiibidda dhammaydo adinku dhammaado mubaashara nabigaad ku saline sala allahu alayh wasalam markaas nabiga ku sali nabiga ku sali maxaa nabiga ku sali lagu liya waxa weeye ilaahay baad ammaantay oo adinkiiyaad horta waxa weye ajiibta haddana waxaa la rabaa inaad ducaysato duca kasta oo aan nabi maxamed lagu salin sala allahu alay slm waa maxjuuba lama aqbalo xadiid haabit ay ku sugnaatay xadiid haabit ah oo nabigu yihi kullu ducaain maxjuubun xataa yusaliya cala nabiyi sala allahu alay slam duca kasta waa la xijaabaa ilahay aqbali ma ilaa nabiga lagu sali sala allahu alay wasalam marka maadaamaad ilaahay ajiibtood ilaahay ammaantay haddana aad rabto inaad ducaysato waa inaad halkaas saliga nabiga gelidaan sala allahu aleyh wasalam nabiga ku sali waa arrin weyn waa faa'iido weyn qofka nabiga ku saliya ilaahay toban goor ku saliya hal mar qofkii nabiga ku saliya sala allahu calayh wasalam markuu halkaas aad joogto ood nabiga ku salido yaquulu wuxuu leeyahy qof in nabiga lagu salinaya waa xadiis saxiixa waxaana xadiiskaas wariyey cabdullaahi ibni camar ibni caas ayaa wariyey oo nabiga ka wariyey sala allahu calayh wasalam marka weliba nabiga waxaa ka sugan qofka adinka ajiiba ee adinka markuu ajiiba nabiga ku saliya sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan ilaahay weynaa toban gooru ku saliyaa markaas kadibaa waxaa la rabaa ducadan soo socota inaad waxa weeyaan ku ducaysato oo aad ku ducaydo yaquulu wuxuu leeyahay qofku allaahumma allow rabba haadihi dacwati yeeristaan allah iska lahow yeeristu waa maxay waa tawxiidkan so ashhadu an laa ilaaha ila allah sow kuma jirin waa tawxiid wey sow maaha rabba haadihi dacwati yeeristaan oo adinkan laysku yeeray rabbiga iska lahow yeeristaan ataamati dhamayska tiran waa tawxiiday mogtahay adi aqinka tawxiidka ayaa ku jira soo maha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuullah ayaa ku jirtay waxba hadda isaga dhamuna waa alla weynayntiis allahu akbar allahu akbar lagu bilaabo soo ma jeedid laa ilaha illa allahna waa lagu soo qatima marka waxa weeyaan waa taam wey waa tawxiidku waa taam shirkiguna waa naaqis marka adinku waa tawxiid waa taam marka allaahuma allaw rabba haadii dacwati yeeristan allah iska lahow yeeristan ataamati dhamayska tiran wa salaati salaadan allah iska lahow salaadan alqaa'imati taagan hadda la iskugu dhawaaqay salaadan hadda loo naadiyey ilaah iska leh oo loo tukanayo wey ya waxaa kaloo lagu fasiray alqaa'imati addaa'imati salaada daa'imka oo markasta la tukanayo aati allaw sii muxameda nabi maxamed sala allahu caleyh wasalama alwasiilata derajada wasiilo laidhah wasiiladu waa asalkeeda waa waxa alla loogu dhawaada laydhaha wasiila asalka wasiilada laakiin haddeer nabigaa sheegay oo waa mansilo jannada ka mida boos jannada ka mida wey oo jannadao dhan ka sarreeya oo keligiisoon boos la siman u jirin weeye hadda xadiiskan macnahaas hadda loola jeeda oo nabigaa saas ku fasiray sala allahu caleyh wasalam oo nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi uma salullaaha liyalwasiila markaad igu sallidaan ilaahay ii weydiiyo wasiilo derajada la yidhaha fa inahaa mansilatun fi ljanna laa tanbaqii ila licabdin min cibaad illah waxa weeyaan wasiiladu waa boos ama makaan waxa weeyaan aan u habboonayn inuu helo hal qof oo addoommada ilahay ka mid ama cid kale hal qof aa helaya wa arju an akuuna anahu waxaan ilaahay ka rajaynaya halka qof oo helaya inaan ugu noqdo waa derajo sarayda oon derajo la samanu jirin oo jannada ku taala marka ilaahay ii weydiiya inuu aniga isiiyo nabigu weliba wuxuu yidhi faman sa'ala liyalwasiilata xallat lahu shafaacat qofka ii weydiiya ilaahay wasiilo oo ducadan ku duceeya waxaa u waajibayda shafaaco berri qiyaamo inaan u ergeeyo dadkan u ergeynayo kamid noqdo marka waa qof ayaan badan ayaa taa haddii nabi maxamed kuu ergeeya sala allahu caleyh wasalam marka nabiga shafaacadiisa waxaad ayaad ku helaydaa ee inta nabiga ku salido ducadan ku duceen markaad adinka maqasho allaahuma allaw rabba haadii dacwati yeeristaan allah iska lahow yeeristan attaamati dhammayskatina waa tawxiid adinku wa salaati salaadan allah iskalow salaadan alqaa'imati ee waxa weeyaan taagan oo hadda waqtigeedu joogo aati allow sii maxamedan nabi maxamed sala allahu calay wasalam alwasiilata derajada wasiilo la yidhaahdo walfadiilata ilaahow dheeraad si fadiila waxyaalaha iska dheeraado adigu dheeraadka fadliga agtaada yaalla ilaahu wax dheeraada ka sii adugu wabcathu allow nabi maxamed soo saar maqaaman meel meeshaasoo maxmuudan la mahdiyo meel oo dadku ku mahdiyaan ilahu qiyaamaha ka soo saar ilaahayow ka soo saar maqaam alladii maqaamkii wacadtahu aada uma u ballan qaaday maqaam maxamuudka waa maxay waa shafaacatu lkubraa shafaacada weyn shafaacada weyn wey oo maalinta qiyaamaha marka dadku lasoo bixiyo banaanka maxsharka markay iskugu yimaadaan meeshaas dadku way ku dhibtoonayaan markaasay waxay jeclaysanayaan in la kala xukmiyo oo wixii janno lahaana janno la geeyo dee wixii naar lahaana naar ay tegayaan marka in la kala xukmiyay jeclaysanayaan marka waxa weeyaan nabi aadanay dadku u tegayaan waxay leeyihiin adaa aabbaheen ah waana nabigi ugu horreeyey ummadaano aabbaheena tahaye ilaahay noo weydii ilaahay gacmihiisu kugu abuuray adigee marka aabbiyahoo yalcaanana alla ku abuuray marka wuxuu leeyahay nabi nuux u taga nabi nuuxna wuu ka cudur daara nabi ibraahim u taguu leeyahay nabi ibraahim wuu ka cudur daara nabi muuse u taguu leeyahay nabi muusena wuu ka udu waa ka cudur daarana wuxuu leeyahy nabi ciise u taga nabi ciisena wuu ka cudur daarana wuxuu leeyahy nabi maxamed u taga sala allahu alay wasalam markay nabi maxamed u tagaa nabigu wuu sujuudin ilaahi weynaa wuxuu yihi wuxuu ii furayaa ammaanyaal markaasaan ku ammaanayaa markaasa alla ileeyahay irfac ra'saka ishfac tushafac was'al tucda madaxa kor u qaad waxa weeyaan wax weydiiso waa ku siinayaahe ergee oo ergada aad rabta inaad ergeydo ergee waan kaa aqbalayahe markaasu ilaahayo dadkan kala xukmi markaasaa la kala xugmin ummadii awel iyo aakhir halkaas dhoobneedaa la kala xugmin shafaacadaas weyn oo dadka lagu kala xugminayo nebi maxamed sala allahu alay wasalam ilahay ugu ergeynayo taasaa la yidhahdaa waxa weye maqaamulmaxamuud marka goormaa la ballan qaaday adaa ballan qaaday waatan ku jirtee qur-aankay ku jirtaa suuratulisraa fiiri casaa an casaa an yabcathaka rabbuka maqaaman maxmuuda ya ilahay weyna wuxuu yihi waxaa dhici karta nabi maxamedow sala allahu alay wasalam rabbigaa inuu kusoo saaro meel lagu mahdiyo waa shafaacadaas weyn marka ilaahayow maqaamulmaxamuudka aada u ballan qaaday ilaahu nabiga ka soo saar sala allahu alay wasalam intaasaad ku ducayn intaan dambe ah inaka laa tukhlifu lmiicaad inaka laa tukhlifu lmiicaad intaas waa siyaadadaas waxa weeyaan waa laysku haystaa culummada qaar badan waxay yidhaahdeen siyaadadaasu waa shaada waa shaad ma sugna inta sugana waa intaas hore bal irwaa lqaliil waxa weeyaan bal eeg sheekh naasirudiin albani juska koowaad waxa weeyaan safxada laba boqol lixdan iyo ko bal irwa lqaliilka ka fiiri marka intaas horeto sideedana waxa weyaan adiga adkaaraha aad ilahay kuxusayda aadaa layskaga fiiriya idaacadaha wax aad ka dhegaysatay layskama daldalo lama akriyo hadda ducadan aan akrinayna idaacadu sidaan uma akriyaan wagta ge weriye un wax iska daldala inaad iska dhegaysata maahan kutubaha laga fiiriya ducadaad ilahay ku xusaydo xadiidka jaabir ibnu cabdillaahi ayaa wariyay radia allahu canhu waaye kadib markuu intaas akriyo fiiri adinkiyu ajiibay markii ugu horreeyey muxuu ku xijiyey nabiguu ku saliyey sala allahu alay wasalam muxuu ku xijiyey ducadaanu akriyo nabigu wasiilo ilahay u weydiiyey intaas markuu ka soo jeesto qofku naftiisu ilahay u baryi marka waa dariiq saxiixuu ku socdaa alla wuu ka aqbalin insha allah yadcuu waa u ducaynaa linafsihi nafsadiisa bayna aladaani adaanka iyo waliqaamati aqinka adinka iyo aqinka inta u dhaxayda ayuu naftiisa u ducaysanaa qofku fa ina ducaaa baryada xiina idin waqtigaas laa yuraddu lama soo celiyo qofku wixii uu ilaahay markaas weydiisto lama soo celiyo xadiis saxiixaa ku yimid ma la soo celiyo xadiis saxiixa ku yimid abi saciidin alkhudriy ayaa wariyey waxa weeyaan qofka adinka iyo aqinka dhexdiisa baryada uu ilaahay baryo lama soo celiyo baahidaadu way badan tahay waxa weeyaan rabulcaalamiina waxa weeyaan wuu ku aqbali nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam adinka marka inta ajiibto layska qof adinkii o dhawaaqa iska socdo iska hadlaayo lama rabo ta adinka ajiibtada u aamusid oo nabiga ku salidid sala allahu alay wasalam oo nabiga wasiilo ilaahay u weydiidid kadib markaas adugu danahaaga ilaahay u sheego oo ilaahay tuug oo ilaahay weydiiso ilahay wuu ka aqbali fursadaas ka faa'iidayso ha iska dayicin ducaau listiftaax furfurashada ducadeedii halkan waxaan ka gelaynaa qofka markuu salaada xirto oo uu yidhaahdo allahu akbar intuusan waxa weya faatixada akrin ducadii uu ku ducaysa laha wey intuusan faatixada akrin ducadii uu ku ducaysa laha wey wuxuu leeyahay oo ku ducaysa kara ducooyinka waa badan yihiin laakiin dhowr ayaan ka soo qaadanaynaa midaad rabtaana aduu ka akri kartaa waxaa ka mida ducooyinka aad ku ducaysan karto nabiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay oo nabigu uu ku ducaysan jiray allaahumma allow baacid kala fogee beyni aniga iyo wa beyna khadaayaya gafafyaalkayga ilaahow aniga iyo gafafyaalkaygana kala fogee ilaahow na kala foge ilaahayow na kala foge sidaas weeyaan kamaa baacadta sidaad u kala fogeyday bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qoraxu dhac sidaad bari iyo galbeed u kala fogeyday ilaahow sidaas noo kala foge oo marka horeeto dembigii iga ilaaliyo iga waardiyo inaanan ku dhicin haddaan ku dhacana allow ii dhaaf allow ii dhaaf ko allaahuma allow naqinii iga nadiifi min khadaayaaya iyo gafafyaalkayga ilaahow gafafyaalka aan gelaya dunuubta aan gelaya allow iga nadiifi oo ii dembi dhaaf waayo kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawbul abyadu marada cad sida marada cad loo nadiifiyo maxaa marada cad gooni loogu soo qaata maryaha dhan waa la maydhaa ee wasaqda kuma dhex dhuuma karto marada cad uskaga maarata ama wasaqda marada cad bar yar hadday ku talaba muuqee markaasaa si gooni inta loogu qasaa laga fujiya soo maadan arag laakiin maradan midab kale oo rinjiga leh waxa weeyaan loomaba jeedaba waa iska qarsana wasaqda marka taas ma rabee midab kale sida midba cad wasaqda looga nadiifiyo ilaahu sidaas dembiga iiga nadiif kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo oo looga dhammeeyo athawbul abyadu marada cad min adanasi uskaga ama wasaqda allaahumma allow iqsilnii iga dhaq oo iga mayr min khadaayaaya gafafyaalkayga bithalji baraf ilaahu baraf iiga mayr walmaa-i biyo walbaradi qabow ilaahu iiga mayr ha biy waa mubaalaqa ku jirta biyaha noocyaalkooda kala duwan ilaahu iiga mayr waxa weeyaan dunuubtii sow naar ka imaamaydo marka kulayl a laga dhiga marka kulaylna maxaa dawo u ah qabow soo maha marka ilaahu danuubteeda waxaad iiga mayrtaa baraf iyo biyo iyo qabow taasu marka uu ku ducaysan xadiis saxiixa weeye abu hurayra ayaa nabiga sala allahu alay waslm xadiiskaas ka wariyey wuxuu kaloo ku ducaysan karaa taas inta iska daayay middan kale inuu yidhaahdo w inuu yidhaahdo subxaanak ilaahow nastihidaadaan ku nastaha nuqsaan ceeb oo dhan ayaan kaa huufaya oo nuqsaan ma lihid ceeb ma lihid ayaan leeyahay subxaanaka ilaahu nastihidaada kuu manaasibkaa ayaan ku nastahayaa allaahumma allow wa bixamdika mahadintaada xaalo aan ku dheehanahay wa tabaaraka smuka magacaagaa khayrkiisu batay wa tabaaraka waxaa kayrkiisu batay ismuka magacaaga ilaahu magacaagaa kayrkiisu batay wa tacaalaa waxaa sarreeya jadduka ay cadamatuka weynankaagu waa sarreeya ilaahu cadamadaada weynankaagaa sarreeya walaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan hayruka adiga maahane adiga maahane mid kaloo la caabudaa xaq maahan gardaraa lagu caabudaa wixii kaloo la caabudo ducadaasu ku ducaysan abu saciid alkhudriy iyo caaisha ayaa nabiga ka wariyeen sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaloo ku ducaysan karaa tan inuu yidhaahdo wajahtu waxaan ula qastay wejiya aniga wejigayga iyo cibaadadayda liladii allihii fadara abuuray asamaawaati ciraryaalka iyo walarda dhulka allahaasan wada wajahtu laba macnoo lagu fasiraa waxaan u barax tiray weji macnaha wejigayga waxaan ula qastay markaad leedahay macnaha keligiisan alle cibaadadan ula qastay wey asagaan u khalisaya wey ey akhlastu diinii wa camalii wey wajahtu waxaan ula qastay oon u barax tiraya oon u keli yeelayaa wejiya wejigayga iyo cibaadadayda waxaan u keli yeelayaa liladii allihii fadara samaawaati ciraryaalka iyo wal arda dhulka abuuray oo abuuristooda bilaabay iyagoon wax jiro ahayn oo wax looga qiyaasta aysan jirin allihii abuuristooda bilaabay xaniifan xaalo aan ahay mid ka leexanaya diinaha baadilka dhammaantood wax alla waxa diin baadila waan ka leexanoo diinta xaqa ah ayaan u leexanaya diinta xaqaan u leexan wamaa ana anigu ka mid ma ihi min almushrikiina dadka ilaahay cid kale cibaadada la wadaajiya anugu kuwaas beryanka ah kuwaas waa inaad ka beri noqota kuwa ilaahay cid kale cibaadada ugu dara anugu beriyanka ah ilaahay beriyanka ah iska daa inaad anigu shariig yeele xataa ayaga kuwaas ka mid maahay sidaas waa inaad tirahdo haddee runna inaad sheegtaa la rabaa ta tiraahdo kuwa shirkiga sameeyo beriyanka ah hadhawaadoo dhex taagan beri dil waarka ka war oo ilaahay waa inaa cid kale wax ugu daraya waa nasiib daro ballanka bax wey ina salaatii aniga salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridaydu lilahi allay u sugnaaday ilaahay baa iskale salaadayda allaale keligiisaan u tukan wa nusukii gowracaygana allah iskale isagaan gowrici gawraca iyo salaada qur-aanka oo isku xira fiiriya laba cibaado waaweyn wey salaada iyo gawraca fiiri aayad waxa weeyaan suurat ancaam alla waa isku xiray suurat lkawtharna alla waa isku xiray fasalli lirabbika wanxar rabbigaa kaliya u tuko rabbigaa kaliya u gawrac ina salaati qul ina salaati wa nusuki wamaxyaya mamaatina hada iyadana waa suurat ancaam marka gawraca waa maxay cibaadadaahu waa tacdiimka iyo taqarubka fiiri weynayn axad la weynaynayo oo isaga loogu dhawaanayo laisleeyahay gawraca aad u gawracda aad wax uga heshid ilaahay kaliyaha iskale cid kale saas wax looguma gawrici karo haddaad ugu gawracdo alla qayrkiisa ad caabudo wa maxyaaya noloshayda awaamirta aan ku noolaanayo ilahay awaamirtiisa aan ku noola oo acmaashayda wax alla waxa aan la imaanayo inta aan noolahay ilaahay awaamirtiisaan kula imaano alla ayaa iskale markaan dhimanayan amarka ilahay aan ku dhimanaya wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaati geeridaydu lilaahi allay u sugnaadeen allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalka oo dhan isagoo abuurtay ee barbaariyey laa shariika mid la wadaagaa lahu allah uma sugnaanin wa bidaalika tawxiidkaas oo in cibaadada alla loo kala yeelay ayaa umirtu aniga lay amri wa ana anugu min almuslimiina dadka ilaahay u hogaansanaan ka mid a allaahuma allaw anta adiga almeliku boqor baa tahay boqorka koonkan maamulaa tahay laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ilaa anta adiga maahane anta adiga rabbii aniga khaaliqaygiyaa tahay wa ana anuguna cabduka addoonkaagiiyaan ahay dalamtu nafsii nafsadayda waa dulmiyey oo macaasi ayaan sameeyey iyo dunuubaan sameey wey dunuub wey macaasida dunuubta weeye dunuub ayaan sameeyey nafteediyaan dulmiyey ilaa naftaabaa ku kasaare dunuubteed wactaraftu ilaahu waa qirtay bidembii dembigayga faqfir lii allow ii dhaaf faqfir lii allow ii dhaaf dunuubii dembiyaalkayga jamiican dhammaan xaalay yihiin inahu shanigu waxa weeye laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyaalka ilaa anta adiga un maahane wahdini allow igu toosi liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda iyo dhaqamada kuwa ugu wanaagsan allow igu toosi laa yahdii kuma toosiyo liaxsanihaa dhaqamada kuwan ugu wanaagsan ilaa anta adiga maahane wasrif canii allow iga leexi sayi-ahaa dhaqamada kuwooda xunxun laa yasrifu kama leexiyo canii xaggayga sayi-ahaa dhaqamada kuwooda xunxun ilaa anta adiga maahane labayka allow wadaan ku ajiibaa wasacdayka ilaahu amarkaagaan taageeraa waalkhayru khayr kulluhu dhammaantiis biyadayka labadaada gacmoodu ku jira wa sharu sharta laysa ilayka adiga ilaahu laguma nisbeeyo ana aniga bika adaan ku magan galaa wa ilayka adaan ku cuskanaa tabaaragta allow kayrkaagaa batay wa tacaalayta allow waad sarraydaa astakfiruka dembi dhaafaan ku weydiisanaa waa tuuba ilayka adaan kuu soo laabanaa cali ibnu abi daalib xadiiskaasna wariyey halkaasaan ku joojinaynaa xadiidkaana qayba ka mid a alfaadiisa casharkaa soo socdaan insha allah ku sharxi doona allah subxana wa tacala alam sala allah wsala wsala allah waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed